aad baan u salaaminaa dadkana daawanaya marka hore aad iyo Ragga aad baa dumarba.
idiin salaamina aad iyo aad waalaikum Ku soo dhawaada.
caafiftaax caafitaxna maxamed ayaanle waay kana samiirna Samiir.
halkaas aad iyo aad anagoo Waa aad ah bay soo wardoon dhaweyn.
tuwani wardoon tuwani haa kusoo dhawaada Een, maanta waxaynu ka hadlaynaa social me- forex trade shirkadda magaceesu forex trade lama dhaho forex haa forex trade
Kuraa- Trade forex torex torex dhegeyso
forex forex trade Work straight.
Ee, ninka iskale hoo la dhaho maxamed cawaale camal loogi maxamed miyay dheheen awal wax noocaasa walaadu waa inaan yaroo muqdisho u ganacsi tegey Sax.
Ee, horta facebook aniyow waxaan u haystay meel ee, oo reeran u haystay laakiin tuuga waaweyn baa ku nool wallaahi bilaah War isku dhacay.
burcabadeeda maqlaysad waxaa maqla burcad facebook burcad facebook Burca social media burcad social media maxaa dhacay waa la isgalamaya waa haa waa rag waaweyn baa meesha noo fadhiyo inaga caruurta ka biishadaanba bismillah Eh, sida Okay.
dhowaan toddobaadka horeeta aan idiin sheegna waxaa ahayd toddobaad walba wixii markaas taagay inaan hal mar coverin sameyn aan wax ka hadalno Eh, toddobaadkan xiisaha toddobaadka ugu badnaayo ahaayo qodobka ugu dheeraa oo dad badan ay dhegeystaan ama reaction ay ka bixiyaan Eh, tuugadaas horta ogaanayna wax yar aan isla aragno orda bal inta videogan intay maqalka dhegeysa- Warning waxa waa data oo la iska siiyaa dee qofka waxaa wejiga isu haysaan iyo shaqada u qabanayso iyo qofku siduu wuxuu hayo iyo waxyaaba badan ay ku xiran tahay ma ogtahay marka adiga ha bicidsan dee toban nin lacag la siinaayo dadakan hadda ani haddaan daahir waa saaxiibkay ma ogtahay
toban nin wey.
halkan uu ii degan yahay bareedu degan yahay hadda haddaan gaariga ka haysto u tago gurigiisaa leef kasoo wada geli karnaa haddaan wuxuu idhaahdo nin hawshaasaa jirtay leefka ii soo gal inaan dhaho kun baan ku hayaa ama shan boqol baan ku hayaa dee waxaa dadnima ku jirta inaan dhaho ninkaa anu xaggaya ka socdaa eh, isagana ta- taasuu yeelaya laakiin shan baan waa waree waxaan u fahmay tuugo isbaaranayso magacyada mar rabna inaan sheegsheegano Waay, oo waay.
wax macnana uguma fadhiyaan laakiin sidaa maqlaysaan waa qof youtuber sama qofkan ha ha waa waa wada garanaya codkiisa si fiican ba wada garanaya qof imikana daawanaya garanayni ma jiraan malayni
kun doolar wey.
waa qof youtuber Haa.
oo baad ka qaadanaya weliba baad cad ah lacag fiican qofka kaleeta ujeeda inuu yahay qof ganacsataa laftirkiisa codka soo duubay
wey. waay niyow toban nin baa markaa la leeyahay kun dollar waxba maaha wax rag waaweyn oo la taga maaha Haa, waa run dee kun dollar kun dollar kun doolar waa toban nin oo waaweyn oo la tegaysa reerane may eh, wuxuu leeyahay qofkiiba ninkan wuxuu leeyahay daahir calisow ninku siduu u sheegay isaga afkiisa kasoo baxay daahir calisow maaha qof shan boqol oo dollar iyo kun dollar loola tegi kara ma- macelisa ninka lacag ka weyn uu rabo camal adiga bro, isagu markaa ma- waa waa nocma muxuu qabanaya markaa Dee howlaha kuu dhameynaya hawlahaaga maxaa Abo- adoo dee adiga shaqaa u timid meesha wasaq ah adoo wasaq ah waxaa lagaa dhigaa daahir abu nadiif Daahir- shaqaa u timid soo maahan adiga yaan Laakiin ragga ragga halkee laga shaqaysanaya ragnadaas ragnadaas soo laasay somaa waxaa ku tiri waxaa ii qabto waa shaqo wixii inaad siinaya Shaqaysa.
heshiis waa marka may laakiin armow armow ninkan eh, maxamed cawaale Eh, Oo, waa xawaalad- milya- horta waa milyaneer waa waa siduu sheegay isagu wuxuu yidhi toddoba sagaashanka waa dhashay waa saddex iyo labaatan jir intaasoo Eh, lacag laftirkiisa tuu ka keenay eh, wuxuu ka keenay sida eh, forexta Torkist, tuugo laftirkiisa wax soo baarta waana la baarana aan Waa la isla fahmin baarana.
hadda hadda raggii raggu hadda dhahaya ama ugu muuqaalada ama codku ka duwa isaga ayagaa haysta oo dhahaya tuug muqdisho kala soo gosta lacag toban milyan gaaraysa isagina wuxuu iyagiibu tuugo ku sheegaya marka yaa tuuga tuuga tuug dheh waxa horta aniga imika horta waxa tuugo tuug ninka horta anu cid haysata ma arkin oo ku dhegan ninkan eh, milyaneerkan yar anu cid ku dhegan weli ma arkin Sax.
laakiin ninkan cod baa laga dubay nin weyn oo sharaf leh haysanay anigu horta especially anigu isaga ma daawan jirin laakiin mid kaloo ay dhahaan soole bidaar ninkaasaan anigu nin weyn u haysto mas-uula laakiin cod baa laga duubay rig waaweynaayo sharafta anu haysan sharaf leeyihiin waxaa soo baxay meeshii le kun dollar waxa maahayo Eh, dhegeystayaasha daawayaasha horta wax yaraan usoo koobno Eh, muuqaalka waa muuqaal uu duubay qofka milkiilaha eh, qofka ganacsadaha uu weydiisanaya ayaga inuu ka caawiyaan Eh, dibadbaxyo ay aantan ka socday muqdisho iyo oo dadkii uga cabanayeen in lacagta forex qofka markuu dhigto la dhacayo Eh, isaga wuxuu u doontay in uu wax weydiisto inay caawiyaan uu caddeeyo uu social media maadaama ay ka haystaan eh, subscribeyo badan ama dad daawadayaal badan ay ku xi- ay ku xiran yihiin inay dhankaas ka caawiyaan laakiin sheekada sheeko ka duwan waayo markii meeshiisa loo wada tagto waa maqlaysaan inuu dhiil tagtay oo boqol toban kun labaatan kun ka hebel badan soddon kun sii hay adiga waxaa sugaysa in bilaash lagugu sameeyo wax Eh, laakiin waxaan islahayn ninka oo soo wacay iyo dadka la wacay sida iyo wax u kala wadaanaan islahayn haddii aan wax yar dhegeysan doono ma aqaan horta me cafitax waan sheegayaa bilaashka haddii adoo imika tuuga nimanka waa waa sida iyagu sheegeen waa nin tuuga Eh, marka ma nin tuuga la trade garaynayo inay lahaayeen waxaanu kaa dhignaa saaf baanu kaa dhignaa bulshada isagoo xitaa hadduu tuuga haan lama imika warama hayna inagu moogta hadduu xitaa tuuga haan lama in iyagoo ay la trade garayaan ay dhahaan soddon kun hebel sii hebel kun eh, kun waxba lama aha iyagoo xasaa waxa waa shaqadoodii shaqo waay iyagu haan lakin cidimo oga inay ku shaqaystaa imika waxyaalaha dadku la yaabayna anigu xitaa la yaabana waxaa ka filan Ah, aniga moogan horta muuqaalka ina- codka markaa maqla waaya laakin dee Eh, marka aniga social- horta ninkan hadlaayo social media mm, ninka oo codka duubay iyo kan kale oo la hadlaayo si fiican ma waaqaan laakiin qofka kaleeto saddexaad oo lacagta ka badan loo ogolyahay inuu nin tuug weyn ahaa oo dadka badan wada yaqaan gangister weyn waa Gangster.
tuug tuug dhalay inuu yahay, dadkana ma yaqaan Eh, laakiin ninkan hadda milkiilaha ama milyaneerkan wuxuu yahay sida laatajik milyaneer jirka milyaneerka isku tuntay Mm.
haddii uu raba in macnaha in shaqo loo qabto dee ha ogolaado waa nin milyaneer way ka go'daa soddon milyan soddon kun waxa wax ma laakiin isagu anigu siday ila tahay waa horta ninka waa nin caqli badan oo eh, ma doonayo nin oo yeyna gacanaadkaan ka tahay moojiye Mhm.
muddo nin ciyaaraha waxooga baxan yihiin inay ciyaaraha nin maha doonin waxooga baxan moogta Mm.
raggii telefoon buu daba qabtay wuxuu yidhi een, marka hore wuxuu wuxuu aaminsanaa inay iyagu been ka faafinayaan moogta markay lacagtooda ka waayaan marka wuxuu yidhi hadhow si intay been iga faafin iga lahaa horumarin yaan intaan iga hormarin anigu aan sii duubto caddeyn kasii qaato dena hadhow markay yidhaahdaan ninkan waa saagaysaan sodig lacagta iga beriya sheegtay waa la hoos fadhiyey yaa la- yaa la aaminaa sheekada Ah, hore.
waa.
cid la aaminayo. may laftirkiisa muxuu xaggaas maciin uga biday uusan u tegin tviyada internationalka soomaalida ah uusan dadku u wada caddayn laftirkiisa muxuu u sameyn uu luqluuqa muxuu kasoo doon laftirkiisa aniga waa asaga ma ka shakisanaya milyaneerka daadiyo ood leedahay muxuu dadka codka ku duubay tuug intaadan tuugdhin tuug ku dhaawasa mister hasha waxaa ku jira laba- ragga waa ragga soog ha dadkan shaqaystaan dad iswada og waa laakiin ani waxaan qabaa abti macnus skrib qarashkaaga soddon kun waxba kuma hale nin milyaneer aad tahay uma milyaneer laakiin xitaa haddaad milyaneer tahay soddonka kun waad shaqaysatid somaa si walbaa kusoo galaan Ha kusoo gashaa aad ogeyd.
laakiin inaad- inay raggan waa rag shaqaysanaya ogola waxooda bade maxaa le shaqa xalaala ma shaqadan wax waxaas wax laga asagana wax shaqaystaa.
laala ku keentay maxaa ka ogtahay marka Ma isagu ma oga wuxuu ka keenay laakiin isaga imika kan way ognaa inuu ka shaqaysanayo facebookii dadka leeyahay dad waxa isiin weydo waa Taas.
oo sheekadan waa finish beertaad ku jirtaa raggan iska shaaqaystaan raggan farmaajo lacag ka qaadan ma ninkan u daayaan farmaajo laa ka qaadnay xitaa leeyahay wada haweeneyd koley waa wada ogtihiin oo malaynaa dadkana way wada ogyihiin laakiin suuq weyn ah wuxuu ka furan yahay social media qof qof qof kasii caansan yahay oo mararka qaarkood haddii aa uga baxnaan lahayd waxyaabo yar inuu kula sameeyo wuxuu ku weydiinaa lacag ka badan inaada ka bixi karin so mar ganacsiga meesha ka jiro ninka da- gargaarka soo doontay iyo dadka loo soo doontay inkastoo aanan sii kala cadayn karin oo fakta sax aan haysan haddana waxaan waxaa xukumi karnaa codadka aan maqlayno Eh, codka qeybtiisa dambe waxaa ku jirta xataa meel ku cadaysanayo uu qofkan loo dhahayo waraan caadi noo taana qofkii aan rabnaan ka qaadana oo madaxweynuhu ka qaadanayo dad imika commentiga waxaan arkayay dad lahaa caruurta waxaa lagu korin inaga daadaa بسم الله الرحمن الرحيم
nin kaloo
waa
caruurtiisu iska dhex joogaa moogta reerkiisu gees uga jira una shaqaysanaya wuuna shaqaysanayaa yaa heli kara waxa Waa- waa- waa- laakiin waa shaqa waclan wey Ay, su-aalaha meesha iga taagan xaaraan ciyaal dhexdooda lagu dhex raadinayo oo dhiil lagu dhex gelayo maqa Ani- ani ciyaalkaas ani xaraan uma arkaniyo ani waxaa ku qabanaya shaqo waxaan iyo iyo waxaa isi ninkan muxuu codka u duubay la tahay idinka ninkan Mm.
wuxuu cod ku duuba taa horta meesha su-aal meesha taalo waa Eh.
ninkan codka wuxuu u duuba ninkan difaacu ku jira Difaacu ku jira.
Cabsi- saa hadda adig sheegaysa oo lahayd eh, si aan loogu horumarin isaan loogu boodin hadhow.
macnaha hadhow macnaha in asaga cod laga duubo oo soo dhiga lagala hormarin intuusan asaga soo dhigin muuqaalka ama codkan uusan duubin sax maxaas macnaha Mm.
inuu saa u boqayo markii waxa uu- inuu ogaado markuu hubsaday inuu wax ka hayo codad fiican uu ka hayo Iska soo Uu ku hormarin.
boodin, isagoo Haa.
lacag waxaa idin soo dirmay, cod baan ka hayaa, uuna waxaan ugu diray.
codna ku hayo taa u badan ya Eh, asaga marka saasoo isku nadiifiyey mise dhihi karna isagu hadda asaga dambiili maahan marka maba aha horta iyagu imika waxay ku siyaasadda ma dacwoonayaan- ujeedaa meesha ka dagaalamaysa Mm. iyagu imika waxay ku dacwoonayaan ninkan mataqaanaa ma wax- wuxuu iska soo jeedinayaa dad baa ninkan lacag kula moogta oo le lacag buu nagala soo baxsaday yaada yaada marka dadkii buu iska soo jeedinayaa bay leeyihiin wuxuu isku soo jeedinayaa een, dadkii wuxuu ku jeedinayaa inaan anigu tuugana Mm.
ayuu ku jeedinayaa bay- ay- ayuu dadku ayuu ku jeedinayaa dadka horta caqliyan haddii loo fiiriyo waa sheeko ganacsi waaye waa tabteeda waaye aniga waxaa aaminsanaha ninka ge- oo maxamed maxamed maxamed maxamed cawaale cawaale waxaa aaminsanahay laftirkiisa fara iga xiran ani ma aaminsan si wax u wado iyo meeshu wax kasoo doontaan ogeyn laakiin eh, haddii uu rabo laftirkiisa waxyaabaha lagu haysto inuu kli- u caddeeyo adduunka waa hal maal hal qol isku wada noqda facebook wuu soo fadhiisan karaa uu caddayn karaa mana u baahna moogtahay inuu uu la marmaro meelo badan hadduu been sheegin waayuu codka u duubay su-aal meesha mee taagan waa codka wuxuu u duubi karaa oo ugu fiican wuxuu is yiri amaa lagaa duubaayo lagaaga Exact.
hormaraa marka si aan lagaaga hormar marka aan waxaa aaminsan xataa qolyooyinka kale tuula la hadla inay codka duubteen Em, imika ayna rabeen inay kasoo jarjartaan inta uu Hadda.
dhahayo yaa is aaminaya meeshan fideogan imika kale waa waa part two way moogtahay iyagu waxay leeyihin wax video ma duubayno iyagu waxay doonayaan raggan lacagtooda ninkan inay lacagta intay ka qaadi karaan ka qaadaan deetana meesha isaga tagaan moogta imika videoga hadii la labaad ee
dhegeysan- schedule flight-kaygii u dambeeyey maalin branch managerska oo dhan operationalkii ku yaala oo cod cod duubay ayaan muqdisho ku arkay cod keeni maalintii ay soo wacdeen laakiin adigu kuma saarayo marnaba ku saar acuudu billaahi min ashaytaan anigu markii aan idinla hadlayay tareen baan saarnaa ma adiga ma inaxusto in kale ma aqaani Ma waa si aniga kaftan.
ninka la yidhaahdo cabdinaasir ismaaciilow ah deniso intaa ma maagayo ah caarijaso intaa ma maagayo ah wallaahi oo bilaahi inta isoo wacan baa nusaaciya la hadlaa noloshay qof ma duubin hadda
nolosha qof duub marka raggan waxay rag maganaysa waxay caadi la noqon ninka kala hadlaya waa cabdinaasir ismaaciil oo san hadda sheegay waa nin weyn waa guub afarta nimanka lasoo doontay ninka hadlaya kulli waa dad yarar ma Eh, rag meeshan waxay- ninkan- waa dad waaweyn waxba iga- meeshan waxaa igu- waxaa ku jira waa nin walba waxaa si isu adkeynaya wuxuu- waxaa- Waxaa ku jira.
waxaa cabsi aa ku jirto wuxuu leeyahay wax maargaado wax maargaaya Ah, weliba ninkan kale waa nin eh, nin cabdinaasir waa anigu ma moodin wallaahi bilaahi been ii sheegi maayo waan yaaba shiina oo iska nin mataqaanaa isagu wax walba ka filo laakiin ninka kale madaxdii dalkan la kulmaya meelaha iska wareegaalisanayo nin weyn baan u haysay mawd markuu yidhi codka yaan layga duubin cod ma duuba anigu aan iri uu leeyahay ninkana ninkan waa fariid kan yari mataqaanaa labaatanka milyan ciyaaryaar kuma soo qaadin wallahi been ii sheegi maayo wallaahi bilaahi ninkaasii doonaya inay baad ka qaadaan ka waran raggani Mm.
wuxuu sameeyey wuxuu taagan yahay cabdinaasir ma oran lacagsii moogto marnaba lacag afis kama soo baxayso laakiin wuxuu leeyahay madhaa waa lacag hore laisu weydiistay ninkan usoo dhexeeya allahu aclam wuxuu oranayaa lacagtaan iisoo dirtay waan kuusoo lacagtaan sheegatay waan kuusoo diraya lacagtaa she- isagu ma oranaya moogto marna lacag ma weydiiso wuu sheeg- yaro sheegsin lacagtaa sheegtay waan kuusoo diraya si uu dadka ugu caddeeyo hadhow daawan doona ninkani lacagta iminka ima weydiinaya laakiin wuu i weydiistay isaga iminka muxuu leeyahay meelaha meela lacag cabdinaasirki meelaha wuxuu ka leeyahay meelaan lacag ninka ku weydiistay lasoo sheego waa isma dhaanta gebigood kulligood waa ismada dhaanta waay.
black market mid ayaa- walba jiiruu ku jiraa waana Yeah.
caadi moogtaa markii ganacsiga lagu jiro Business.
waa lasdhacaa business waa waxaanan waa la isdilaa weliba dhaca ku rura caadi waa lisbaada waa lisxoogaa sheekh shaqaysta ragga sax shaqa shaqa maxaa ku tilmaami kama shaqa nooc shaqa nooc ku tilmaami shaqo Eh, shaqo aana profession ahaan waa professional aan xirfad u bahnayn aniga shaqo professional waay waaya ka sheekay adoo reerkaaga la jooga carruurtaada la jooga toban kun soddon kun oo doolar rataa saaxiib af soomaaliga soomaaliga afkaa kusoo dhacsanaysaa laakiin mana tuuganimo hayn because ninkan waxaa leeyihin lacagtuu soo dhacay iminka iyagu waxay leeyihin ninka lacagtuu soo dhacay Ah, kasii dhacday.
dee ha kasii dhacaan maxaa ujeedaysaa haddee may lacagta maati baa la soo mara hadduu lacagta soo dhacay ood ogtahay inuu maati kasoo dhacay maatida muqdisho kasoo dhacay oo isaanta caana ibisu kasoo dhacay haddaad ogtahay maxaad soddonka kun weydiisanaysaa waa soddonkii kun isaanta caana leedahay lahayde dee se wuxuu soo dhacay dhac ama ha dhicin soodiga dhac laakiin dadku u celi waa saas waa macquul haa adeer Ma ogin, ninkaan adeer, wax- shilicu inuu celinaya laga ninkaan yaabaa.
hadduu soo dhacay waa la baada waa laga dhacaa haddii uusan soo dhicin ha soo cadeeya dadka lacagaha eh, sheeriska waxaan xasuustaa laba isbuuc ka hor in dadka aad u banaanbaxayeen haddii uu dadka uu nadiif u yahay uu dadku cadeeyo war cad waay haddiise ahaan soo maa waa la isdhacaa muu maleyna hadda kule kooxda uu gargaar kasoo doontay war hadda isugu madhin fashilka waa fashil filinka waa fashilme ragga horta horta raggan rag dad badan buu baro anigu kuu ka hayo raggan waa waa wax dambaan ka aaminayaa so warkaba dadku waxay ku dhahaan haddaad war lasii weydo waanu intay muuqaalo ka duubtaan haddii doonaan who knows ani waxaan xasuustaa xamar xamar aan ka shaqayn jiraan waxaan xasuustaa wariyaasha waxay samayn jireen lacag waxaa jirta la yidhaha sharuur loo bixiyo sharuurta marka waxaa la lahaa maaqab soomaali kale terminolojigii soomaali kale maaha laakiin sharuur waxaa waaye warki maanta wariyihii uu duubay haddii aanan lacag lagu siin wariyaha uu tuuraa warkaas wuu dhilgaraynaya ha uu dilid gareyna muu baahno marka waa war la yaqaan marka waxaa fiirisaa ninka dambe uu wacayo kaleeto oo uu wax ka weydiina waxaa ku jiro waa nin lagu yaqaan sharuurtaas Sh- sharuurta marka wariyaasha u yaqaan inta badan wariyaasha xamar joogan hadda aad u yaqaanin Waxaa- waa qayb ka mid ah sharuurtii ana aaminsanatan waa sharuurtii oo la ilbaxday xoogaa weynaata mooye ma ninka anigu waxaan aaminsanaa inuu ogaa in xagga social media laga soo weerarayo markaa uu yidhi yaa kaa soo weerari kara social mediaha hebel iyo hebel hebel iyo hebel la hadal hebel iyo hebel afka u fur kolaa ninkan Ah.
oo caadi maaha kaliya kolaa.
ilmaha yar labaatan Walahi, milyan walahi.
bilaash ma hayso hadduu macnaha fikradaa keenay inuu wax duubo Hadda waa- oo Business watiisu waa- sii haysto labaatanka milyan ciyaaryaarku ma keenin ninkan macnaheedu marka waxay tahay soomaaliya oo dhan marka loo fiiriyo soomaaliya min cirif ilaa qayb dambe tuuganimada waaba iska caadi marka ah ma hadday tuuganimadii raggan ka anigu tuug baanay marka Laakiin wadanka lacagaas aa loo laayay.
maxaa loo dhahaa marka fakriga wadanka jiri maxaa loo dhahaa marka Sadex- fakri maba jiro wadanka
isaga waxna sii weydiisanaya soddon kun soddon kun qof yurub joogta wuxuu sii weydiina qof xagga joogta lacaga taajiisoo Ah.
dhiga iminka rag qaar Ka dhaaf.
xawaaladihii baa magacyada lagu magacdalo xawaalada
may eh, waxaa u malaysa marka haddii aadan ku xoog lahayn social media inuu xiro laga abuuri karo mister oo ja annaga xataa laftirkeen hadda commentiga inta la qaato la dhihi karo haddaad saas sameyn wax kale idinka hayna camal jin ujo laakiin imka ninkan cidna ma baxna imika waa milyaneer social media waa la bartay asagoo dadka cabeynaya asagoo dadka dadka isaga magaalkiisa haweeney ku qaadanaya soddon soddon kun iyo raggeeda abti ruuxina holiin iska wata wixiina iska laaqay meesha ku dambayso eegna beriskuna iska ciidayn meesha ku dambayso eegna ha laakiin caqli- waxaan rabnaa mogta inay soomaalidu wax ka barato waxyaabahaasoo dhan macnaheeda maaha qof markuu social media mar walba soo fadhiisana ama wuxuu raba uu kuu sheegaya ama uu kula hadlayo macnaheeda maaha qofkaas inuu yahay qof nadiif ah oo daahir ah maaha macnaheeda maaha f- oo maxaa la war xaqiiqi inaad ka heli kartid macnaheeda maaha waxaasoo dhan marka meelo wararka xaqiiqda laga helaa jirto wa- warka saxdiisa laga helaa jirto qof walba xanqaba ha ka raadiya meelaha saxda ah yaanan lagu dambaabin social media beriga hore waxaa meelaan u shukaan tagno hablaha kala hadalno iminka laakiin waxay noqotay isu bedeshay eh, dukaan dukaan bay isu ganacsi bedesheen ganacsi ma intaana soo business dhamayn ah.
intaana ay qodobkan dhamayn mu maleysa marka social media soomaalida inay si qaldan u isticmaasho laftiga qodobkaas maraan ka hadli doonaa Ah, meeshaasuu social media ahaa shukaansi dharig waa laisoo bedelay habiibaa lacag loo diray dharig hoos buu socday raggii baa imika eh, baad iska qaadaya waqtigaasaa adiyo anisa ani mumayn si qaldan loo isticmaalay Eh, Waqtiga ahmed.
mar waqtiga suu dhaqdaa loola dhaqaya Isbaaro miyaa la dhahaa waa isbaara caadi.
isbaaro facebookii inta laga soo qaaday markii wadooyinkii la hagaajiyey ee dadkii laga qaaday isbaaro haysan jiray raggii isbaarada meelaha dhiga jiray way soo guureen facebook ay yimaadeen bartii bay haddana isbaaro ka dhigtay isbaaro sharciyeysantaa waryaan isu dambaabin dad qodobka waa soo dhamaynayna maxaan kaloo dhihi karna ma aqaani ani waxaan ilaa wixii wixiina iska wata si Yaa- tartiib- yaa la si isku tartiib dambaabay, wixii ah, laakiin aan is- ganacsigiisa aan ka is- wata.
ah, Ah, anagu tuugamani baa la- dal- ma anaga tuuga manayna bee laakiin dhac iyo waxaa ayaa la iska daaya Mm.
si yaroo joog degan hal- hal- hoos- Xal- hoosaa loo heshiisay xal hoosaa loo xal ma heshiiyey.
siinayna dhege- daawadayaasha dhegeystayaasha wax xal ah wax u Xal- sheegi lan waa nin qof walba ha oranna ninkani waa mas-uul nin r- dad kale adoo cimaamadaysa iska cimaamadaysaan joojiya qof walba iska cimaamadina
Yeah, yeah.
been ma inkastoo ay anaga isku waafaqsannahay xalla soomaalida la dhaho qabiil iyo qaab noocaasa la iskugu dhadhawaado mogta qofka qabiilkiisa markuu yahay waa kaasaa loo loo ixtiraama Ah.
may ma kusii daaheeno waa kulley un wallahu dhib dhaamo Ah, way islaamina caafimaadaad yarjeena toddobaadka dambe asalaamu calaykum